بsم الlh الرحmن الرحيم الحمd للh رb العاalمين وصلى الlه وsلم عlى نبيinا mحamed وعlى آlه وصحبه وsلم qاl المؤلف الثاني baabka labaad facala بfatحi الcayni waa facala oo caynteedu ay fatxisan tahay yafcilu bkasriha bkasri الcayn baabkii hore ayaan soo qaadanay wuxuuna ahaa facala yafculu bidami alcayn baabka labaad waa facala yafcilu bikasri alcayn wadalika naxwu jalasa yajlisu jalasa wuu fadhiistay yajlisu waa fadhiisanaa baaca wuu gaday yabiicu fara waa cararay yafiru ramaa wuu tuuray yarmi wacada waxbuu u yaboohay waxbuu u ballan qaaday yaciidu waqaa wuu ilaaliyey yaqii yasara yaysiru wuu fududaaday wuu fududaanaa min alyusri baa laga keenay baabka labaad waa facala yafciilu waxaana ku yimaada toddoba shay facala yafculu meeqaa ku imaan jirtay afar soo ma ahayn facala yafcilu waa toddoba inta uu sheegay midka koobaad waa shuhratu lkasra waa facala oo mudaariceedu uu kasro ku caanbaxay yafcilu buu ku yimid waana ku shuhroobay sababteedana lama yaqaan afcaasha noocaasana way badan tahay waxaa ka mid a jalasa yajlisu baa ka mid a waxaa la mid ah daraba yadribu waa la mid a iyadana waa isku mid waa isleeyihiin waa midka koobaad kan labaad waa facala hadduu noqdo muctallulcayni bilyaa ama ajwaf yaa'i ah sida baaca oo asalkeedu bayaaca uu ahaa xarfu cilla ku jira xaggee uga jira caynta xarfu cillahaas waa maxay waa ya facala muctallulcayni bilyaa cayntuu ka jiran yahay xarfu cillaha uu ku jiran yahana waa ya qaacidadiiaa marka gashay bayaaca oo ahayd إda تaxaraka xarfu اlcila waاnfataxa maa qablahu quliba alifan xarfu cila haddii uu xarakoobo fatxana ay ka horeydo alifaa loo rogaa baaca buu noqday marka ya-dii alif baan u rognay ya-da xarakadeedii oo fatxada ahaydna aawey hagee aaday baayaaca ya-deedii alifta umaynaan rogin aawo fatxadeediina aliftay ku qadaran tahay waa qeybta labaad baaca yabiicu maala yamiilu kaala yakiilu saara yasiiru isku mid qeybta saddexaad waa mudaacaf laasim ah almudaacaf allaasim sida fara yafiru fara waa mudaacaf waana laasim oo mutacadi ma aha fara wuu cararay yafiru waa cararaa yowma yafiru lmar-u min akhiih fara markeedii horena farara bay ahayd soo facala ma aha labadan ra waa laba xaraf oo isla in la isku idqaamo marka la rabo kan hore ra-da hore waa in xarakada meel loo naqliyay haddaan lahayn waa in la tuuro meel loo naqliyay hadda lama haayo waa la iska tuuray labadii ra midii horena saakin bay noqotay tii dambena mutaxarik isku idqaam marka fara mudaaricana wuxuu ku imaanaa yafriru yafciilu labadan raa marka la rabo in la isku idqaamo midda hore xarakadeeda meel loo naqliyaa lahaaya hadda oo ah fa'da ilaan way reeban tahaye u naqli markii ra'da xarakada ah ka naqlido oo fa'da ah u naqlido ra'da horena saakin bay kuu noqonaya midda dambena mutaxarik bay kuu noqonaya isku idqaa marka yafiru qaybta afaraad waa facala haddii uu noqdo muctallu laami bilyaa ama hadduu noqdo naaqis yaa'i ah sida ramaa yarmi oo kale rama asalkeedii ramaya bay ahayd qaacidaa gashay taxaraka xarfu lcila wainfataxa maa qablahu faquliba alifan markaasuu ramaa noqday ramaasoo muctalu laamin bilyaa ma aha mudaariciisana wuxuu ku imaanaa yarmiyu yafcilu ya-da oo laamulkelimaha ah dammaa saaran culays baana ku jira damada waa laga tuuraa marka waxay noqonee yarmi adhow marka la icraabana waxaa leey waa ficil mudaaric marfuuc litajarudihi can innaasibi waljaazimu wacalaamatu rafcihi damatun muqadara damadaas la qadara waa damadii hadda aan tuurnay la sacdayaa damatun muqadaratun cala alyaa'i manaca min duhuurihaa oo ya-daas inay soo daahirto waxaan ula jeedaa damadaas damadaas inay soo daahirto oo ya-da ay fuusho maxaa diidaya manaca min duhuurihaa hiqal macnaheedu culaysaa ku jira laakiin waa fuuli kartaa yarmiyu waa la dhihi karaa qeybta shanaad facala haddii uu noqdo muctallu lfaa'i bilwaaw muctallu lfaa'i bilwaaw sida wacada oo kale muctallu lfaa'i bilwaawna waa dhihi kartaa waxaa kale oo aad dhihi kartaa mithaalun waawi labada magac buu adeegsan kartaa xarfu cillaa ku jira xaggee uga jiraa faa-ul kelimaha xarfu cillahaasna waa waaw waa caada mudaariciisa wuxuu ku imaanaa yowcidu yafciilu soo ma aha yowcidu markuu sidaa noqdo baa waxaan leeyahay haddii waawdu saakino ay noqoto ya oo maftuuxo ahna ay ka horeydo kasro laasimo ahna ay ka dambaydo culaysaa ku jira waawdu saakino soo ma aha ya maftuuxo ahna soo kama horeydo kasrana soo kama dambaydo culaysaa marka ku jira culayskaas waa in laga takhalluso see looga takhallusi karaa ayadoo dhan waa in la xadfo waawdan saakinada ah oo ya-duna ay ka horeydo kasradana ay ka dambaydo waa in laga takhalluso waawdan laga takhallusaa la soco waa faa-ul kelimihii iska tuur marka ku dhawaaq inta kuu soo harta maxay noqone yaciidu yaciidu wasankeedu haddaba muxuu yahay yafcilu miya yaciilu waay ilaan faa-ul kelimihii waa tuurtee fa meesha ma taalo yaciidu calaa wasni yaciilu waay ilaan qaacidadu waxay tahay haddii xaraf la tuuro miisaan markaa saare xarafka ku aadan oo wasankana waa in la tuuro bacdamaa wawdii aan tuurnay faa-ul kelimahana waa inaan tuurno marka yaciidu calaa wasni yaciilu bay noqoneen haddaba wawdan marka saakinada ah waxaa culaysku uu ku yimaadaa haddii ya maftuuxa ay ka horeydo laakiin ta maftuuxa ah haddii ay ka horeydo oo la yidhaahdo towcidu culays kuma jiro haddii nuun ay ka hormarto maftuuxa ahna culays kuma jiro nowcidu hamso haddii ay ka horeydana culays kuma jiro oo la yidhaahdo owcidu wax culaysa kuma jiro hase ahaatee waxaa la diidaa in mudaarica uu iskhilaafo markii ya-da la joogana la yidhaahdo yaciidu hamsada la joogana la yidhaahdo owcidu ama nuuntana la yidhaahdo nowcidu ama ta'da la yidhaahdo towcidu ya-da iyo saddexda kale inay iskhilaafaan ilan saddexda kale waxba lagama xadfin bacdama culays uusan ku jirin ya-diina fawlkelimihii baa la jaray iskhilaafkaas marka ayagoo laga carar ah baa waxaa la yidhaahday hamsadana waa in wawda laga jaro nuuntana laga jaro taadana in laga jaro laakiin min ajli hiqal ma aha waa xamlan cala alyaa ya-daa lagala mid dhigaa saas daraaddeed ayayna waxaa leedahay aciidu naciidu taciidu baa leedahay soo lama fahmin wa wacada yaciidu midka lixaad waqaayaqi waa facala haddii uu noqdo lafiif mafruuq hadduu noqdo waxa la yidhaahdo lafiif mafruuq ficilka hulaasiga ah haddii xarfu cillaha ku jirahay hal xabo uu yahay hal xarfu cilla haddii uu ku jiro faada hadduu uga jiro waxaa la yidhahdaa muctallulfaa hadduu caynta uga jirana muctalul cayn hadduu laamta uga jirana muctalul laam ama haddaad doonto waxaa leedahay mithaal iyo ajwaf iyo naaqis laba xarfu cillo laakiin haddii ay ku jiraan waxaa la yidhahdaa lafiif ficilka hulaasiga ah laba xarfu cillo haddii ay ku jiraan lafiif baa la yidhaahdaa labada xarfu cillaha ah haddii labada daraf ay kala xigaan xaraf saxiixana uu u dhaxeeyo markaas waxaa la yidhaha lafiifun mafruuq labada xarfu cillo midna fa uu ku jiraa midna laam cayntii oo xaraf saxiixana waa u dhexeedaa maxaa la yidhahdaa lafiifun mafruuq mafruuq waxaa loogu magacaabay labada xarfu cillo waa lagu kala dhex jiraa faariq baa u dhaxeeya sida waqaa oo asalkeedu waaqaaya uu ahaa laba xarfu cilaa ku jira faadana waa ka jiran yaho waa uu uga jiran yahay laamtana waa ka jiran yaho yo uu uga jiran yahay cayntii baa xaraf saxiixa noqotay oo ah qaaf lafiifun mafruuq baa lahaa haddii laakiin labadoodu ay isku xigsadaan oo caynta iyo laamta ay wada galaan waxaa la yidhahaa lafiifun maqruun maqruun waxaa loogu magacaabay liiqtiraani bacdihaa bibacdin maxaa yeelay labadii xarfu cillaha isku isku xiga waa isla xiriiraan tusaale ahaan nawaa oo kale nawaa oo asalkeedu nawaya u ahaa cayntana waa uu uga jiran yahay laamtana waa ka jiran yaho muxuu uga jiran yahay ya waxaa la yidhaha lafiifun maqruun midka aan rabno oo facala yafcilu hadda uu noo soo geliyo waa lafiifka mafruuqa ah sida waqaa oo kale waqaa markiisii hore wuxuu ahaa waqaya facala qaacidadii geli idaa taxarakat ilwaawu walyaa wanfataxa maa qablahumaa qulibataa alifan xarfu cillahan waa mutaxarik fatxaana ka horeyd alifu gedi marka waaqaaya mudaariciisa wuxuu ku imaanaa yowqii buu ku imaanaa yowqii yowqii markuu ku yimaado wasankiisa yafcilu soo maaha yafcilu buu noqonaa haddaba ogow awdan ayadoo saakinaa baa waxay dhacday bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima fastuhqilat ilwaaw saakinatan bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laasima faxudifat waa la jaray maxay noqotay yaqii calaa wasni yaciilu yafcilu xagee taalla afadii waa jarteen yaciilu midka ugu dambeeya oo toddobaad facala hadduu noqdo muctallulfaa'i bilwaaw muctallulfaa'i bilyaa baan ula jeedaa facala oo muctallulfaa'i bilyaa ah maxaan idin yidhi muctallulfaa'i bilyaa waa sax sida yasaara oo kale waa jiran yahay xagee ka jiran yahay fa'da muxuu uga jiran yahay ya mudaariciisa wuxuu ku imaanaa yafcil waxaa leedahay yaysiru yaysiru sidiisaana u dhaafee waxba ka jari maydid yasaarana macnaheedu wuxuu yahay waa sahlanaaday waaye waa kelimadda ka timid min alyusri min alyusri wahiyo suhuula toddobadooduba waxay ku yimaadaan mudaaricooda yafcilu toddobadu haddaba maxay yihiin shuhratu lkasra sida jalasa yajlisu labada fa'da ah israaci muctalu lfaa'i bilwaaw iyo muctalu lfaa'i bilyaa saddex sooma haysatid mudaacafka laasimka ah sida fara yafir oo kale meeqa haysataa afar sooma haysatid muctalul cayni bilyaa hadduu noqdo sida baaca yabiic oo kale shan sooma haysatid haddii uu noqdo muctalu laami bilyaa iyo hadduu lafiif mafruuqa uu noqdo meeqa toddobadaaba facal yafcil waaye althaalisu midka saddexaad facala yafcalu waa facala yafcalu bilfatxi fiihimaa oo labadoodaba la fatxina labadee labada la fatxina waa labadee labada cayn fiihimaa labada cayn uu ula jeedaa facala caynteeduna waa fatxisan tahay yafcalu caynteedana waa fatxisan tahay facala yafcalu wadaalika naxwu nahaada wuu hinqaday wuu istaagay nahaada wuu istaagay yanhaadu waa istaagaa facala yafcalu soo ma aha fataxa wuu furay yaftaxu waa fura sacaa waa orday sacaa waa socday sacaa waa shaqeeyey yascaa facala yafcalu soo maaha markiisii horena sacaya buu ahaa la soco facala buu ahaa qaacidada gashayna waa la yaqaanaa wadaca yadacu wadaca wuu dejiyey dhulkuu dhigay hoos buu u dhigay yadacu waa dhigaa wuxuu ku yidhi haddaba wa shartu haadaa midkan shardigiisa an yakuuna haaniihi waa inuu noqdo xarafkiisa labaad ow haalisuhu ama xarafkiisa saddexaad xarfan waa inuu noqdo min xuruufi alxalqi sita xuruufulxalqiga lixda mid ka mida waa inuu noqdo facala marka ay yafcalu ku imaanaya waxaa shardi ah facalahaas in cayntiisa xarfu xalqi uu noqdo ama laamtiisa inuu xarfu xalqi noqdo si fiican halii fahmayaa facala mudaariciisa markuu yafcalu ku imaana facalahaas maadiga ah waa inuu xarfu xalqi ama caynta ka galo ama laamta uu ka galo xuruufulxalqi waa meeqa lix lixdaas mid ka mida waa inuu galo hadda nahada xarfu xalqi soo kuma jiro xagee uga jiraa caynta waana kee xarfu xalqigaas ha-a ku jira fataxana xarfu xalqigaa ku jira oo ah xa'da xaggee uga jiraa laamtu uga jiraa yaftaxu waa inuu sidaa noqdo xarfu xalqigaas marka hadduu fa'da gala qiima ma laha ee waxaa laga maarmaana inuu ama caynta ku jiro ama waa inuu laamta ku jiro intaa ma la fahmay xuruufulxaqi marka waa isku mid xuruufulxaqi dhammaantooda waa isku mid sa'ala yas'alu waa la mid ayaduna bada'a yabda'u waa la mid ayadana naxara yanxaru waa la mid ayadana waxaasoo dhan waa isku mid oo isleeyihiin haddaba facala haddii aad aragto asagoo yafcalu ku yimid haddii aad aragto ogow xarfu xalqi baa wuxuu uga jiraa caynta ama laamta laakiin taas macnaheedu ma aha facala haddii xarfu xalqi caynta uu ka galo ama laamta uu ka galo waa inuu yafcalu ku yimaado saasa u fahmi waa laba shay oo kala duwan yaa facala xarfu xalqiga caynta ku jira ama laamtuu ku jira waa inuu yafcalu ku yimaado hadhihin saas maaha macnuhu ee waxaa loola jeedaa haddiiba aa aragto facala oo mudaariceedu yafcalu ku yimid haddaa aragto waa inuu xarfu xalqiga caynta ku jira ama laamtuu ku jira lakin waxaa dhici kartaa asagoo facala ah xarfu xalqina caynta uu ka galay ama laamta uu ka galay inuusan yafcalu ku imaanaa dhici karta ilaan shardi maa inuu markaas ku yimaado yafcalu mogta tusaale ahaan hadda dakala xarfu xalqi maku jira maskuma jiro xagee wa jiraa caynta waana xarfu xalqigee kha yafcalu muu ku imaanaa muxuu ku yimid yadkhulu markaas ha dhihin sabab limaada ha dhihin awalba laguma dhihin xarfu xalqi haddaa caynta ku aragto yafcalu waa inuu ku yimaado laguma dhihin ee waxaa lagu yidhi marba haddii facala oo mudaariceedu yafcalu uu ku yimid aa indhaha saarto xarfu xalqiyaa jira marka walaa budda an yakuuna fiihi xarfu xalqin ama caynta ama laamta macnaas ma la fahmay wuxuu yidhi haddaba naxu nahada yanhadu wa fataxa yaftaxu wa sacaa yascaa sacaana xarfu xalqi baa ku jira xaggee wa jiraa caynta xarfu xalqigaas oo ah cayn sacaa ya buu ahaa yascaa waa daaca xarfu xalqiyaa ku jira xaggee wa jiraa laamta waana kee cayn haddaba la soco waa daaca waxaa ku jira daacin ila alkasri mid kasre u yeerayaa ku jira yacni mudaariciisa inuu yafcilu ku yimaada wax sababi karaa ku jira oo aan soo marnay waa kee muctalulfaa'i bilwaaw inuu yafcalu ku yimaadana wax keeni karaa ku jira oo ah xarfu xalqigan oo laamta ku jira marka yafcilu inuu ku yimaadana waa la rabaa ilaan waa muctalulfaa'i bilwaaw yafcalu inuu ku yimaadana waa la rabaa marka laba shay ayaa ku jira labadooda mid kasta oo kamida waa in la raali gareeyo marka muctalulfaa'i bilwaawna waa in la raali gareeyo xarfu xalqi waa in la raali gareeyo laakiin labadooda yaa lagu horumaraa kan hore yaa horeeya muctalulfaa'i bilwaaw sooma horeeyo waxaa leeya waa daaca muctalulfaa'i bilwaaw sooma ahaa maxaa rabtaa yafcilu in in mudaarica lagu keeno ku keen marka uga dhig yowdicu yafcilu soo maaha yowdicu yafcilu markaas kadib waawdii waxay dhacdaa iyadoo saakinaha bayna yaa-in maftuuxatin wa kasratin laazima maxaa la samaynaa waa in waa la xadfo maxaa kuu soo haray yaadiicu sida yacidu oo kale muctalulfaa'i bilwaaw shaqadiisii waa qabsaday waa iska tegey marka waxaa leeyahay waa in yafcalu lagu keeno ilaan xarfu xalqi baa meesha yaalle carabtii baa ilaan yafcalu ku keento waxayna u keento in xarfu xalqi meesha u yaallo see la yeelaa markaa waa in cayntiisa la fadxiyo caynta yaa ah yaa caynulkelima ah daadka fatxi yaa daacu saas daraaddeeda marka loo fadxiyey haddaba fatxada caynta waa xarfu xalqiga ku jira darteed xadfitaanka waawda la xadfayna waa muctalulfaa'i bilwow inuu yaha darteed ma la fahmay labadoodiiba marka waa shaqaysteen muctalulfaa'i bilwowna waa shaqeeyey xarfu xalqigiina marka wuxuu ku yimid yaa daacu oo wasankeedu uu yahay yaa caalu ilaan faaulkelimiin way xadfantahe yaa caalu wa shartu haadaa midkan shardigiisa wuxuu yahay markuu yafcalu ku imaana waxaa shardi ah an yakuuna haaniihi xarafka labaad oo caynta waa inuu ahaado ow haalisuhu ama xarafka saddexaad waa inuu noqdo oo maadiga waa inuu noqdo xarfan waa inuu noqdo xarafkaasoo min xuruufi alxalqi xuruufta dhuunta ka soo baxda mid ka mid ah xuruuftii asitati ee lixda ahayd marka asitati yay nacti u tahay xarfan min xuruufi lxalqi xaraf ka mida xuruufta dhuunta ah dhuuntii asitati maa leedahay maxaa leeyahay xuruuftii xalqiga xuruuftii asitati a lixda marka waa nactii xuruufteedu tahay wahiya marka xuruuftaas waxay tahay alhamzatu waalhaa hamzada iyo haada mid kastana cayntana waa geli karaa laamtana waa geli karaa waalcayn waalxaa mid kastana cayntana waa geli karaa laamtana waa geli karaa waalghayn waalkhaa mid kastana cayntana waa geli karaa laamtana waa geli karaa ma la fahmay wallahu aclam halkaas ka jooga